إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعده فيقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما casharka mayninka bilowday aayadda labaatan iyo toddoba oo suuratu nisaa ina ka mid ah maha ka dhex jarnayhin guurkii iyo aramuushiga ka dhex jarni may walbadan ilaahay hanin sheegay anii naawogiy oo maaragtay guurshii la xarimay weli maaragtay hegeesa donimada xaaramka nagada weli nasabka macnaa abtirka xaaramka nagada weli nuugmada xaaramka nagada weli maaragtay jamciyowko inglis la guursada xaaramka nagada yaala haninka sheekay may kale ilaahay hanin sheegay aramoogasay ama shuruucdaasay hata nabyaalkii noo horiyeen i umadoosho iniyoo ka dhagamaayeen qaala tacaala ilaahay mere wallaahu allawiine yuriidu wayba andangliya an yatuuba calaykum inii siinka towba aqbalo macnaa waxyaabaha xumaatada ee in isu hasiinka reebo oo miilo fayl isan martaan wayuriidu aladiina haaninu wayba fadaayana yatabicuuna rahaayano ashahwaati shahwidiyo si naftiyo fadaas layhaani dabagalaayaan yoona ma indangliyiina an tamiiluu inaysan iilataano isan berintaan can ilxaqi xaqihii jeyka berintaano maylan birmow cadiiman oona wiinin badan inaysan xagga kala leexitan saasa fadaayan dadka reeri shahwi ah ay kamid ah dadka reeri shahwida sida yahuudi oo nasaar oo kale ama nimanka majuus majuusta macnaha walaaliyoona hada guursadaayan hooba aawka leylata lama gabroodo isla dhaladeen wala isla guursadaayo aadii aawka hadee la isla guursadaaye walaagasa maaragtay fadaayan yoona sitiya oo kale in la nagada ama awizunaatu aladiina yatabicuuna shahawaati dadka zaanilowka waa wbalahaninshaaga hadii aada lacag la bahaasa lacag oo maaragtay guur adag weydiiyasireedhaba oodan kasinaysidaan marka dadka oo zunaada ee mayba fadaayana oo maaragtay zaanilowka sitiya oo kale umado dhow ini nagad allan hadiiyo shilidiyo le inta takooranga nagadaayan hadii laakiin xaafadalaal heblow zaanilow heblow zaanilow yalayo saasa fadaayan iskala tiiniya fadaayan ritiidiyo un weelangalili si ilaahay siin ari weele adag xalaal ah hiride hoobada tabaranhayna sabara la kiliya ilaa ada tabar ka helaaso guurka adag awoodas hooba guurka adag awoodana guursay laakiin laablaab iyo jiiri iyo macsi iyo mal ogola lili wallaahu ilaahay macbuud a yuriidu ilaahay wayba faday an yatuuba calaykum inaysiinka towba aqbalo oo jidka fayla isan martaan ilaahay saasa fadee adag halaale adag hirito saas maaragteed bilan adankaseed wayuriidu aladiina dadkiina wayba andangliyiina yatabicuuna shahawaati shahwidiio lay rahaayeen hadba naftiyoo lay dabakahaayeen si nafta fadaasi lay weeleen walaama diin reebta iyo haanga diin ogolmahayna shahwidiio lay daba dareerayeen haangyoo ina wayba andangliyiina an tamiiluu can ilxaqi way xaqi inaysan ka berintaanoo maylan iilasho oo cadiiman wiinin badan way taasa aan dangleylakiyo shaydaan iyo yahuud in nasaar iyo zaanilow isaasa fadaaya rid fa takuunu milahum yoo oo kale nagataan way anilanka haddii waa xun ilaahay ka ibtireeyo oo wal imtixaan ilawanton gala ummado dhan sitis oo kale nagadanga fadaaya haddaysu tuugu ayin dadku dhan tuugu nagadanga fadee sidii shiriisley maanaa ininto kooran waad hiblowgu tuugu hiblowgu tuugu leer saasa fadee way ridtiidiyo un weelen yuriidullaahu ilaahay waybaan dangliya an yukhafifa cankum inii heginsiinku fududaayo axkaama sharci wa shareecada axkaamtiya ini ilaahay siin fududaayo ilaa heer mayla ka deersiyey habab ada wal ada habarka guursata oo qarasha adan haysan ama adoomay ada kagadadaas an haysana ta addooma inaada guursee la gaaray takhfiif wa wa khuliqa alinsaanu bini aadamkii wal abuuray daciifan xaale iyo kii oo taag daran hegi shahwada hejey daciifka iyawa oo laa yasbiru can innisaa'i bilaanta heje anka sabro kornee iyo washahawaati shahwo anka sabro korna yaa la abuuri wa saas daraaddiya marka ilaahay haddii ada maaragtay islaam guurja islaam xor-e guurshi aad awoodo weyta ama addoommo ini soo guseetood iibsita aad awoodo weyta guursoo lakar islaam addoommo ee guursay waay yani bini-aadamka higasha hawada daciif waay intii aad xaaraanka dhiifadi yani addoomayntaas guurja walakin fasaxiiwo daciifnimadaas daraaddiya waay yuriidu allaahu ilaahay way baan danlaya an yukhafifa cankum higan inisin fududaayo axkaama shareecatihi shareecadiisii axkaamtiye ini ilaahay siin fududaaya saasa ilaahay indan liwa wa khuliqa alinsaanu bini-aadankii wal abuuri daciifan haali iye kii taag daran bini-aadan sidiisba daciif wa walaa yasbiru can innisaa'i yalikuyida bilaantamaka sabr u korlike hooba dheriga bini-aadanka sidiisba kow markiisu bashar oo adduunyada koy olooladiisa aan doon horta tan adii barata inugu waaw waaw le dhayliya waay baahanyo hooba hungurubba helo maaragtay olooladiisu buuysida haddana dikerkiya hakeeway farjigiiba haddana lusulum hooba haddana farjigii meelo onhala awlaada dhaladaas kan awlaada dhala dariskii dadkii dhan awlaada dhan haddana wal isgalay jaraaxa haddana xugun jalanba hade hoob reer hibil reer hibil isdagaalan seelo weelay haddana laakiin koo horta hunguri waay hungurigii hoob hel haddana dikerkii haddana hakehe wa khuliqa alinsaanu daciifan waay waqad warada can nabiyi sala allahu calayhi wasalama nabiga ilaahay hijiye waybaha orwaray laa khayra fi nisaa'i eribilaanta sidiiaba dhib badanta eribilaan mafayla kheyr yarta walaa sabra canhunna maana malka haado koro bilaan laanga haadena ma ero korto beentaw yaqlibna kariiman eri hartaga hooba fayleey adkaadeen liki bilaanta bilow habartaan taliyaa soo bada dheegda usi lanfayle ogaa uya usi akhyaare lan akhyaare waaba adkaadas bilaanta wayaqlibuhunna la-iimun yoona ay ka adkaaday hooba hartago xunyuwa laxun oo gamarje-e manaha e hooba iyaana qooritaanku surumay ogda ka adkaade usuun fa uxibu mayba jeele eray nabaga an akuuna ini annagado kariiman maqluuban harta faylaheeba oo bilaanta ka adag dula guraaw ini an haado fadeew eray nabaga ilaahay walaa uxibu mijeeli an akuuna ini an haado la-iiman kii xumaayay oo qaaliban bilaanta ka adkaaday wa heblow markiis iritaaka galawba bilaanta iskaga kaadiyaas lanka la erawaada lanfayla ma ekaas lanxun wa lanka bilaanta ka adagda ideeji sidaasay sidu ahaan sixri tiilu guraw aragday lankaasa lanfayl ah reed kan usugeen nagoyo kili nagoyo kan hibalay ka adagda luguraw nagoyada yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii alle inaba rumeeyeenow laa taakuluu amwaalakum xoolagin an-aanten baynakum isin dhahadatiini bilbaadili ey bil xaraam iyo lakuwada saxaaran anka-aanten xoolagu ma aragtay walwiinga ka fidhiyaan maaragtay mashaariicda khayraadka ee masaajidada iyo meelwanaag ee malanku ma kor ilaa maal la helo maayo maalka ma sahlan jihaad hoobileer xoolo la helo wa marka xoolo yoo e lan musliga ilaahaysi sidoo bayle eh ayla ka aangneliley saxaaram eh matalan may kamid ah karriba wal qasbi oo kale inaad isbaarada katoo lan musliga maaragtay xoolaje isbaara ada ka-aanta maya maya xaaram wa ilaa an takuuna ilaa an taqac tijaaratun hooba ganacsi jira maahane ganacsigaas oo aan taraadin isla ogolaasho oo minkum isin higinhaadi iyo nafdhiib e hijihaadi haddii saas maaragtay isinka shalbi diritan maahane falakum an taakuluw haaway waba ganacsi atahe lanka usuuna ogolyo mayleraay budugabo iyo biigabo inis baahanyan hayte kan bakhaarkuma dhaafidee badeecadu waantan dharaaran badeecadiisa eta maamu koro beesi fado hay kan usuuna beesidiyo wediyo usuuna badeecadan waan baahanye wal gorgortamay wal shalgadadi taas dhibaato ma leemahay bada-adiha la wareegti adina beesod iyo ka wareegi jide taas dhibaato maleelile antaraali minka weliba raallila niiska iwaada walaa taqtuluu anfusakum er ilaahay naftiin indileen wa inteeda bastoolo gaadato madaga xabad ada katariid waad amba inteeda sunkeeda qasata ada waraabto waad amba inti sirigii hadageeda haraarisato lugunta ad kirito ismarjiida oo kale ama intii guru dhabag ee dheer ada korta ama geedago dheer ada korta meelahaska ridosaas ada iska dila inas weelana lile haddii aad isdilo adina jahanamo dhatiye sunkiile waraabas markasta waraabase dhimidaase war haka noole haddana kiinqasanyo waraabase kaasay ka dhaha jiraas adin khaalidan abadan weligaas kaasay ka dhaha jiraas walaa taqtuluu anfusakuma le ilaahay nafyaalkiini indilen naftata ilaahay kasi waktilata yaba waktaje hoolideer yaba koo taba doontee bal waktajan kusugola keliyan boobsideeda waayahay ina allaha ilaahay macbuuda kaana way bahaaday raxiiman bikum alla siin naxarisaa wa ilaa heer gacmoo lana haaya naftin indileenga lilay inuuna dilaan basoolagaanin abaysan ani isdilee waleylanka ini suga lilay sug ini isdilo in allaha kaana bikum raxiima marka isdilowkaasi way boo dadka gaalada iyo dadka la dhagamo filmaantii eedi nin fiis loo aragday dadkaasa ka kahaayaan wa alaaba murug addunya alle handirisaas noolanu ma intaraasi leey sunglaygasaday waa waaba dhimadeyba marka taasama qaatilo nafa lare hernaareed waylan naftis dili hernaareedo yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii alle inaba rumeeyenow laa taakuluu amwaalakum xoolagin aanten baynakum dhahdatiin bilbaadile bil xaraami wa saxaaran e oo baadil e baabow e walbanka jaran ayla kaagne wa haa lanka hoob usukin ogolya walaajiisa oo naftis dhiib e usukasiyaada saasta aanta haa haddii ganacsi ete saas oo kale haa waa ku fiiri tijaarada ilaa an takuuna tijaara haddii xoolo yoo haayeen tijaariya ete ganacsiya ete maahane tijaaradaasoo can taraadin minkum isla raallahaansho oysan hegin haati iina haati waad yani adiina beesadyaal insentivesuna badeecadyahay hashal bedeliteen waa kaa saas walka aama korwa lan waa ganacsi way taas mareeban way laakiin lanka intaad isbaaran dhikit iyo ama inaad indhasarcaad aad kasuu wala jarna kinsuubeed erto indhasaraad aad kasuu bido saas hoolajeeda ka-aanta iyo mala goltaas ama walmaabanjar nu artay malaba koogada ertay sokorgasan leewa caani koogada eleten muskoobo biiha ka darti walaas dhan mal ogol xaaram way walaa taqtuluu anfusakum nafyaalkiina indileena le ilaahay in isdileen way yacnii naftata wal sababow iniya dhimata unsuubidoo lakeley masalan hadeeda baahata hunguro aanga la kari hunguro maama arti intaana ka dhimada jirti isdaawiya la kari misdaawiya late nafta oo bato mal ogol inisdiliyo la keliy walaa taqtuluu anfusakum in allaha ilaahay macbuuda kaana way bahaaday raxiiman bikum alla siin naxariisaawa waman yafal daalika arrintaasi lankii suubiyo waxyaabaha la reebay lankii suubiyo maalan in isdiliyo la kari waaba isdiliibe xooladeeda oo bilaash inkaantiyo la kari isbaaraba dhikatay xooladeeda u aamuhay oo isbaare eh oo xaaram eh waman yafcal daalika arrintaas lankii suubiyo waxyaabaha la reebay lankii suubiyo maalan maaragtay waxyaabahi aad guurjo lakoo xarami oo kale habarharta gaba guursidee lataadeen mee walaalee oroosay oo kale lata cudwaanan soohungudub iyo wadulman gardara ina insuubi fa sawfa nusliihi lanka u sugahay gilyaan eri ilaahay naaran naara gilyaana yaxtariqu fiihaa usukugubidaawa wa kaana daalika lankaas naarta la jeeyona way bahaaday yasiiran cala allaah ilaahay infududu walba ma leeway lanko mujrim ee jahname lijay ilaahay may leeto walba ma leeway ilaahay infududuwa waman yafal daalika arrintaas la reebay lankii suubiyo in isdilooya lakari isdiloowa nagati hernaareda etalakile waako cudwaanan tacdi lanki insuubiyo soohungudub iyo wadulman gardara lanki insuubiyo matalan la muslum ee xoolaji haaran ankaantoo la kari lanka isbaaran dhikatay xoolageyshiya aantay waa koka gurdhisidohay dulman waay fa sawfa nusliihi nudkhiluhu waay kaunsiga way bagilyaane naaran naar oo yaxtariqu fiiha usukugubidaa waay naar oolayaa lijeeya wa kaana daalika naargelyowkan lankaasi naarta lijeeyowna yasiiran cala allah ilaahay ki infudud ahaada ilaahay walba malaa waay lanka mujrimee jahaname lijeey ilaahay maylaad in tajtanibuu haddiisan ka dheerataana ku dhoorsataan kabaa'ira maa tunhuuna canhu dembiga isan lasinka reebohay kan wiinaji ah haddii isanka hirtaan kabaa'irta macnaha way buwaa waxyaabihii oo diinta n weelay xuduud oo kale ama goondiwin hak orooy matalan sida saragada oo kale ilaahay mara lanki walhada galanta laka gooye oo kale zinada oo kale lanki zinaay sida walkarbaashe ama shiida laka dilay kabaa'irta walaagasallere xuduud oo mucayan ee lan weelay marka dunuubtaasoo kabaa'irta ee dembigogiinta ah haddii ka dheerataano isan suubina wa facaltum ka dara laakiin wa facaltum haddana fallaano addaacatina ka dara daacooyinkan isin suubidan nukafir cankum hegin maysa isinka dhaafane sayi-aatikum asakaa'ir wa dunuubtii yaryar waaba wala dhaafe wa macnaa dembiga weyn haddii aad ka hirta cibaadadaana shanta waqti iyo soonka iyo salaadan adag lakooyta dunuubtan guwiina ada isku dhaafta waan yaryarooga waa walhoobiye lakeleebis waa walhoobiye toobo kaleba baan dunuubta guwiin dhaafowje ballaka dhaafay yaryaroodan ani yaryarooda may kamid bilaameytooda daymoodas iyo idodada iyo laka dhiyaas iyo walsaas oo kale eh habartooda taabati iyo walsaas oo kale eh dunuubtiyeedaha jamaylka dhaafay tanwiinka dheerashadee maca ficli daacatina ka dar adoo cibaadaysadaas lala qabo wanudkhilukum maysingilyaane mudkhalan makaan kariiman suuban makaan fayle keewahe aljannatu wamaa fiiha min annaciim heer jannaada italka leey laakiin lamadaas walaad in la koohelo waa dembiga weynaag sida zinada iyo macsida oo kale aad isku dhaafto cibaadada iyo daacadana aada la kooyd walba yaryaraa saasba laka dhaafay laleey ilaahay nicmadiisa waa in tajtanibuu haddaysan ka dhoorsataan oo ka dheerataan oo mabaysan ka dhowaana macnaha kabaayira maa tunhowna canhu dembiga lasiin kareebay wiinaji wiinaa mayta dad la dilo oo kale la zinaysada khamro la dhama kabaa'ir waay nukafir cankum hegin dhaafan sayi'aatikum dunuubtin yaryarooyta e saqaa'irti wal dhaafee lileey wabijtinaabin lilkabaa'ir tugfara leraa dunuubti wiinka dheeradow jeelaka dhaafe sayi'aada yaryara laakiin may ka daraase maca ficli daacaati azinadii iyo khamridii iyo walaagya dhaafay masoomaa masalaad artay maylakoo dhaafe cibaadadana adan lakooyto lafadeen cibaadada caadi adan lakooyta dembi weynaagna adan ka herta yaryarowka walkoo dhaafay saas wanudkhilkum mayba siinjeeyane mudkhalan makaan oo kariiman wanaagsan idfaylaya siinjeen idfaylatee we aljannatu wamaa fiiha ilaahay maray walaa tatamanow dadow antama niidin maa fadala allaahu bihi bacdakum bacdigin wali ilaahay ka kormariyey calaa bacdin bacdo kale ka fadili antama niideen waay aayadda sababu nusuula lahaaytay sababu nusuulshee way bahaayahiin ummu salaama gabirtileraaye yaa way batirey laytanaa kunna rijaalan erte tollaay un omigilehayna erte oo fajaahadnaa unu dagaalignee wa kaana lanaa mithlu ajri rijaal migilka ajarka helaayaan oo kale le un helnay arte ay migilaynii weel oo kale markaasa aayadda hadigta fiiri macnaha lankun walaalka eh ilaahay waraysay oo oo dheeradha ilaahaysi oo maal eh ama cilmo eh ama xoog eh maaragtay wala yoo haayeen intamaniiday intamaniidayta tamaniga lamaqeebade tamaniga koo xaasidnimo eh tan ilaahay ley am yaxsuduuna annaasa calaa maa aataahum allaahu min fadlihi tan ilaahay leytoo eh iyo tamani oo xaasidniman hayna lamadaaso tan xaasidnimadan hayna malkin diidan laakiin tan xaasidnimada tan aayada diidaad matalan kun ilaahay maysay caafimaad iyo owlaad iyo xoole iyo jaaha ilaahaysi may tamaniyayta inii lankun walaaan hor tiska birmaano ka tirtirma ada hakiin wareegan unbo adii bay hakiin wareegne kan ini haan ilaahay dhaafi xaasidnimo taas mar ogola lilay taasu tan aayada sheegahay laakiin lankun nicmada ilaahaysi caqliga ilaahaysi xoola ilaahaysi maalka ilaahaysi ama cilmiga ilaahaysi oo kale ini adeen ilaahay kasey suna walaaji haysad allan ilaahay walma waaysana adeen haang oo kale ilaahay kasey taas dhibaato ma leelile hataa tanyadeen naftiya culmadu walka roonya lile ada lankun walaaji horta mayn arag u hayta ilaahay walwarsoy baad lankun haaji mayn arag u hayta sadaab walaa tatamanow dadow intamanidan injeeleysateen ama anfadeen oo kale maa fadala allaahu wala ilaahay kormariyey fadilay bihi maaga bacdakum bacdigeeni calaa bacdin bacdo kale ilaahay ka fadlile intama niiden wa lankun maala ilaahaysi hanjay hindhoha ninteegdeelikile lianlaa yu-addii ay deersineen ila taxaasudi ishesadow watabaaqudi seefe ka helaya kooyas ogdaad marka dambe isbaaran maarata inakashaba kooyas sidaad ilaahay toogaymaa ilaahay walmawaysana lankun walaajay dhamma indeytiyolkilaysadaa lirijaali migilka may leeyiina nasiibun hawaaba leeyin mima iktasabuu waliyo shaqaysadeen daraadiis hawaaba leeyin waay macnaa jihaadka iyo walaanyo galahayaan dadka migilka eh alla dad xoog lawa agday jihaadka iyo meyloonka qeyb qaadahayaan ajara ka helaayaan walinisaai maaragta bilaantiyeena nasiibun hawaaba leeyin bilaantiyoona mima iktasabna waliyo shaqaysadeen shaqiyo ongaar ewa jarta ogda may kamid eh min daacati aswaajihinna way bilaantiyoon hartijahooba adeecaan waxifdi furuujihina firjij oo ilaaliyaan iyo maaragtay rigo xoolaji owlaadiis walaaqasiye ilaalidayaana jarjayana gaaru maaya jaralatayan rid macnaha biyo maylerailan hooska waraabilan ilinka waraabilay lanka dadka magilka haddii jihaadki iyo arinto xoogan baahan yo ajarka helaayaan yeena meeloonwa ajarka helaayta maahay hartageelahay kadamboytay firjijay ilaalidoy hartaga maalijay ilaalidoy xoolajay ilaalidoy ajarja yeena haabsayo maahay reed ilaahay maaray wasalullaaha ee bugeyno warsada min fadlihi ilaahay fadlijay hijay maxtajtum ilayhi waliisan ambaahantin ilaahay warsadaawa hadma ilikile walaa lan kunisi hortaada may kutusi ilaahay wal warsee likiley ilaahay wiina wal warsee likiley yucdikum ilaahay sansiye intii lankun leeb adalalala bamaasa haasinimo iyo waldubgurow iyo maylasheenasa isbaara dhakasho iyo rafaada ee maaragtay yahkiisood ina allaha ilaahay kaana way bahaaday caliiman bikulli shayin walwalba allihii ogwa wa minhum maxalu lfadli wa su'aalukum ilaahay walaysan warsataan siin ogyowa haddana lanka walsiyowka anqalamaw haddana ilaahay ogi ilaahay addooma jawsi abuuray addoomanka qaarba maydare wallaanta ka fayleyn hooba wallasi waaba halaawaya haanano yoona may ka fayleyno walsiyowka ka fayleyn reed ilaahay suba walkasta oga isan ilaahay lee walwarsadaawa lirijaali raga mayleyna nasiibun thawaab mima ktasabo waliyo camal faleen oo jihaadka iyo keyrshi ee thawaaba ka helaaya walinisaa'i bilanti yoona mayleyna nasiibun thawaaba layin mima ktasabna waliyo shag ay sideen daraadiisa thawaab ka helaayan oo min daacati aswaajihinna hartiyaaljayo ku dambooyaan oo waxifdi furuujihinna firjijayo ilaaliyaan iina ee yaa jarka helaayan wa reed wasalullaaha dadow ee bugeyno warsada min fadlihi fadlij ay warsada wa ilaahay deeqdis warsada ina allaha ilaahay kaana way bahaaday caliiman bikulli shayin walwalba allihii ka cilmi lewa haday walikullin kala arawa min alrijaali waannisaa bilaanti iyo rage ka mid ee jacalnaa way baan weelnay goflaaraga mawaaliya casaba qaraabo oo ilma adeer eh casabadaasoo yucdoona la siiyaayo mima taraka alwaalidaani walaqrabuun dadka qaraabada eh iyo aadi aawka wali ka tabeen oo xoole eh dhaxaltooy ahaan lansiyaawa aayadan way baliliya qeybtiya hor iyo qeybtiya dambiya ismasakho hayta dhere aayadda qeybtiya damba fiiri waladiina cagada dadkii o gunuday ee imaanakum dhaaryaalkiini dadkii oo is dhaarsateen oo is sheegateen fa atuuhum siya nasiibahum dheeftiyo oo min al irsi dhaxalkii jayinka dheef eh siyawa aayadan hadda sallayto macnaha wayba jirtay rasuulka calayhi asalaatu wasalaam markii isu madiino saadi aakhaa bayna almuhaajiriina waalansaar lanka reer muhaajiri eh may walaal lanka waale lanka reer ansaare lama qof maaragtay koono reer ansaare koono reer muhaajire iyo walaal la kuwaale lamadaasaa isdhaxalaaya lamadii hoba koordhimida kankala maylakasiyaay kandhimidii hoolajay sudusa la kasiyaay saasahayd intii islaamka yaraayay dadka anbadanee lis jeelaay dadka liska hirhiraay saasahayd islaamkii xoogawey dadkii abadadeen maaha lankasta qaraabadiisa dhahlaasa leeday aayadda dheeftiye hor walikullin jacalnaa mawaaliya qof kasta way baan weelnay dad ilma adeere oo qaraabe oo dhahlaaya is-sheegashadii iyo reer widaaya layska dhahleete walhiri maanaha marka aayadda dheebtiya dambi yaa la nasakoohay dheebta horeya dad nasakoohayto hordhan may layska dhahalaay is-sheegashe haddana may leeray garaabana may layska dhahalee is-sheegashadii arrintee wallaabi walikullin qof la arago oo dhimido jacalnaha way baan weelnay mageli bilaan walba haada mawaaliya dad asabe oo qaraabe ah oo dhaxalaayaan mima tarakal waalidaani walaqrabuun aadi aawkiiyo qaraabadii wali ka tabeen dhaxalaayanga an weelni is-sheegasho layska dhaxleeti wallaabyalili qaraabanimoha layska dhaxlayo is-sheegashada layska dhaxlawn yaana waato fiiri waladiina dadkii caaqadatum gunuday aymaanakum dhaaryaalkiini dadkii is dhaarsateen oo is sheegateen fa atuuhum siya nasiibahum qeybtiya oo minal miiraati dhaxalkanka qeyb ee sudus ahaan siya asalsaasahaytee walnasakhi qaraabada daddhahlaas ina allaha ilaahay kaana way bahaaday shahiidan alla markaate aho calaa kulli shayin walwalba alla markaate ewa macnaha maddo horumarkii la lahaayay walaalnimada diiniga eh oo is-sheegashada eewa layska dhahale markii la lahay dadka yaraayeen haddana dadkiyaa badadeen macnaha islaamka yaa hoogoway dadkiyaa badadeen lamba qaraabadiisa dhahlaase leer marka meelkalelagnaga hadan xugunka alrijaalu rageen dhawaamuuna haana inqumow badanwo على النساء بلامو أرموجهان انقموا بضمو مغير يؤدبونهن إدبيايا يعني هرتقها برتس جو إري إدبيه ولا لسه إدبيه ويأخذون قبضايا على أيديهن بلامو قلنتيهو habartiita haddii ay saqaabdarongya an socoto ama saqaabdarongya an dhagmaasa galanta qobadaasa jawal erale wal canaanade may weeli adii arrintii maasalikiliwa aayadda sabab nuzuul alaaytay sabab nuzuul jaway bahaay sacd ibnu rabiic sahaabigii leeraay yaa habartiisa walaago ma artay oo naashiisnime ama iskoormariyow eh doodiidda e washeentay xabiiba binti zeeda leeraay dharbaanga dhowe nismaroojiye dharbaanga dhowe gabirtii roortii awsheen sheetay lanke saha i weeli wa oo soona erita galanto qabadi odaygii dogyaad nabag ilaahay aan la seedi inta nabi ulankeen aritay kidari aritay dharbaan hadho waa ku farnyaaj haan weeri markaasa nabag ilaahay ma erahin we may fasee fadaasu ha inilin kaga saaso fadaw yana dharbaan dhowto fadew waayahay kaga saaso yahe dogi iyo eritis behen lankiiniyo kaga saasadan daraadiye markii erita edihayma malaku jibriila kooy nabag ilaahay mare bar dogun eritisanki werar jibriila koy walisheeni argaane wal hanagi dogi markaasa aayadda tan ee hadegti الرجال قوامون على النساء يلن لانكم أريتم ما دربان ينها كسحني إنيس إدبيو دين تبا فراي تلري فركاسن هو إلهي ماري أردنا أمرا أرون أرنا فضان أريني هبرتم هدهر تجيان قصاصت وأراد الله أمرا إلهين أرن كلا دوني أري خيد والذي أراده خير تن إلهي خير أوري والله قصاصون من أصوبي إضافة لري وعبو صوبة إلهي بأن دري إنيس توسيو إدبي sheegnu may fadaanayni habartun hadda hartajaha qisaasato dharbaankii yaalla hadhow oo kaliyaan hadhowtuna ma fadaane takale koyti waato arrijaalu qawaamuuna wala lankun waaba shaqadiisoo leer habartun ini edbiyo jacira usitoosi hoba dharbaankaada dhowshaanku dhowsha leereseleniska taliya fawdu banagdaasaydi aylka dembuya ay aaw e arrijaalu riga qawaamuuna haana inis taagow badanu cala nisaayi bilaanta caramooshe riga anqumaayan adhile jacwa eraayan bima fadala allaahu kormariyowka ilaahay kormariyey sababtiis bacdahum dadka bacdajo megilka waad calaa bacdin bacdo kale ka fadali oo bilaantee megilka ilaahay fadalay ogda bilcilmi haddii cilmi leer megilka cilmi badan adiib aragtay walcaqli masdhantihiji caqlaga megilka ilaahay ka fadali walwilaaya haddana taleeda ido odayga idib way maanaha wagayri daalika usu masaruuf dhiibahay maayo usu masaruuf dhiibahay waxyaabo badana ilaahay ka fadali may kamid ah sida jihaadka oo kale jumcada iyo jamaacad magaalka ka qayb gale madaxnimada oo kale haddana nabiyaalka la sheego ey bilaangunaba mahanagna welije megilleeyo khulafada la sheego megilleeyo a'imada megilleeyo haahan qofku megelkaadiiba aragtay afar habrooda aan binaan iyo hartago ma dhaafo korta haahan dhaxalka hooba leer aaydiha marni lidakari mitlu hadil unseeni lama naagad waliqaadan halkoowa qaadadee wabiyadii aطalaagu ay haddana dadfuro kor megilka dadfure wnikaax wاrajca wailayhi اlintisaab abtir hooleer ay lang abtirsade aawka lang abtirsade walaagun dhon way buahan bima fadala allahu bacdahum ilaahay yaa fadali megilka maaragtay bilaanta ka fadali bima fadala allahu ilaahay wali fadilay bacdahum dadka baclijo megilka eh calaa bacdin way bacdiga kale bilaanta ilaahay ka fadli daraada tiyawa megilka bilaanta arinteenkugumeewa oday saasa ka nagde iyo wa bimaa anfaqu megilka weli na faqeeyan calayhina bilaanto korsho min amwaalihim rigo xoola jowa haddana habartun masaruufje walaaji adi haytay ogdaada hada qalshin dhiib waana maanamalkoo dembigoyow taleedana ma dareeraas wala anfacaw micmahay lankun beesi dhiibihoy man malaka quutaka malaka amraka baa lare lankooba masaruufka milkii taleeda usuu leew marka duhwaas oo walka masaruufaya fasaalixaatu gabdho fafayle oo minhunna bilaanta kamid eh qaanitaatun mudiicaatun liaswaajihinna hartiyaal joohaani kadembuuyan habarto habar faylow hebelay hooba lakeer maylka kase iniya eta hartijato adeecas qaanitaatun mudiicaatun liaswaajihinna hartija duuja indiidaan xaafidaatun haddana bilaanto faylahaan dhoorayaanoo walwaalayaan lilgaybi hartaga inti kumuqnye lifuruujihinna wa firjijoo xafidaayan iyo wagayriha furuujta heer jamaata hartago xoolashi hartago awlaadis yar yaroo wale xanaanaan baahan unogi ka kale usoo hartagoonagda ogda hortis aan dareere wala yar yaroo maaragtay dhugeyme iyo xanaane iyo imbaahan walsiyowi imbaahan iyo xafidaaya farjijiye marka hore dhuurase awlaadi yar yaroo hartago awlaadis ee xafidaasa xoolaj ee xafidaasa iddislamusun ogolayna minshayma hageliyaase habarta faylsaasalka kaseelile laakiin habar wareegto ee inta jartii maykinka jar iyo unakun guro ama iyo kii dabka dhiyo walba unka warqabna baasigeyka haakada markii alaseed galabtay haddana haan sheenka leh taas habarfaylama xaafidaadka waxaana ilaaliyaayaan weyna alqaybi hartago intii magonye bimaa xafida allaahu ilaaliyowkiyo ilaahay ilaalay sababtee waa iska ilaaliyaayaan oo macnaa ilaahay baa amaray bilaanta inay iswelwaali ilaahay amaray xafdigiyo ilaahay amari sababtisa iska xafidaayan wallatii bilaamogi oo taqaafuuna isinku obsadaasan nushuusahunna amar diididiyo faciduuhunna weeri ilaahay marka hor wacdi ilaahay ku obsayda habre hagakay laha roog amar diididun dhaaf haddii horle in wedate wahjiruuhunna filmabaajici iifka haddana ka haajiraawa sariirogyo isbaalyaaleen shalqaad dirbigaas higa oo seew dhacdina dirbuun kala seew wahjiruhunna filmadaaji hotel ijaaride ma ama idokoleseeda ma hotel hoob ijaarate arinta adaleeb horan hadlaaytay dabkii horley bensiin inka shibtay minka dhatisay lifadee sariita higa oo jeysay dheega kile wadribuhunna tuma haddana haddii sariiteka dheeratay weli teegintile ma aha wadribuhunna tuma darban gayra mubarixin wa tuma oo laf injibiyaan waade garuu ma ah abaasili dilowhan ma ah fain adacnakum haddiisin ogolaadaan falaa tabaquu calayhinna sabiilan jid oo isinku tumaasan inin wey diideen hoy shalay may ganfuurka inteega walmasawaydada doogi akhyaaro galee wala heli hadda haddii koow hadda lahaa aduudahay shalay may ganfuurka inti teegasi tumo faduhay ogda weelintaas haddii adalataan walaa ka awood badana dhudhunkee kuusun adalatee fiiri adin ilaahay koosaray ina allaha ilaahay kaana way bahaadeen caliyan alla oo adag koosareeyo khalaaigda dhonka sareeyo kabiiran oona wiinin badan adaa wardan walaa ku wiina hooga lahmi liidia adin ilaahay koosareeya isjara lakiley anta weyninkeega casharka tafsiirka qur-aanka kariimka wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu